kani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efmimyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad joogtaan waa aroornimo isniina sagaalka bisha disembar sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa lixdii iyo barhkii subaxnimo washingtonna waa tobankii iyo barhkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socotiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur horta number one waxa waaye wacyigelinta dumarka in wacyigelinta dumarka wax la baro inaan lagu xadgudb lagu xadgudbi karin oo haddii lagu xadgudbana ay jiraan sharciyo loo isticmaalayo meelo ay reporting ka samayn karaan oo tacaddigii ay ku sheegan karaan in la dabageli karo dadkii marka arrintan oo campaignkan ama ololahan aad iyo aad u muhiim ugu yahay adduunka o dhan u muhiim ugu yahay taasi waxay ahayd faadumo faarax oo ah maamulaha hay-adda hirdo oo ka warramaysa xadgudubyada dumarka loo geysto warbixin ayaanu idinkaga haynaa waxaa kaloo aad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha dalka suudaan oo sheegay in ay yaraynayaan tirada ciidamada dalkooda ee ka jooga waddanka yemen waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dhegaysigii weji kale oo dacwadda loo haysta madaxweyne trump oo saaka bilaabanaya washington oo la filaya inay sii kala qaybsamaan ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
xisbiga talada haya dalka fiinland ee social democratic party ayaa axaddii shalay ra-iisul wasaare u doortay wasiirkii gaadiidka ee dalkaasi sana marin oo afariyo soddon jira sana marin oo xilkaasi kala wareegi doonta ra-iisul wasaaraha haatan xilka kasii degaya ayaa noqon doonta hogaamiyaha ugu da-da yar dunida iyadoo markii hore uu ugu yaraa ra-iisul wasaaraha dalka ukrain oo shan iyo soddon jira sana marin ayaa sheegtay inaanay marnaba walaac ka qaadin da-deeda iyo inay dumar tahay balse ay siyaasadda ku soo biirtay iyada oo kalsooni ka qabta kartideeda iyo awoodda dadka codaynaya oo iyagu kala dooranaya xisbiga ay xilka u dhiibanayaan antirin oo ahaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi fiinland ayaa maalintii salaasadii xilka iska casilay
maqaayadaha cuntada laga cuno ee dalka sacuudiga ayaa laga joojinayaa albaabadii kala duwanaa ee ay markii hore ay kasoo kalageli jireen qoysaska wada socda iyo dumarka iyo ragga waxaana ay dhammaan ka geli doonaan hal albaab oo isku mid ah wasiirka dowladaha hoose ee dalka sacuudiga ayaa axaddii shalay bartiisa twitterka ku soo qoray in maqaayadaha laga joojiyay albaabadii kala duwanaa ay macaamiishu kasoo geli jireen badi maqaayadaha ku yaala dalka sacuudiga oo ay ku jiraan kuwa cuntada deg dega ah lagu iibiyo ee asal ahaan laga leeyahay wadamada reer galbeedka ayaa loo sameyn jiray qaybo kala duwan oo kala ah qaybta qoysaska qaybta ragga iyo qaybta dumarka waxaana jiray sharci guud oo mamnuucaya in ragga iyo dumarka aan xiriir qoysnimo ka dhexaynin ay goobaha dadweynaha ku kulmaan hase ahaatee dhexal sugaha boqortooyada dalka sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa ku dhaqaaqay tallaabooyin waaweyn oo dabcinaya sharciyo awal hore kala soocayay ragga iyo dumarka isaga oo muujinaya inuu wax badan dumarka u dabcinayo subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington waxaa toddobaadkan lasoo gabagabeynayaa lix iyo toban maalmood oo lagu jiray wacyigelinta sidii looga hortegi lahaa tacadiyada dumarka loo geysto oo dunida oo dhan ka socday ololahan ka hortaga tacadiyada dumarka ayaa sanad kasta dunida ka bilaabma shan iyo labaatanka nofembar ilaa iyo tobanka disembar iyadoo muddadaasina dunida oo dhan laga baraarujiyo xuquuqda haweenka iyo in aan lagu xadgudbin noloshooda waxaana lasoo gabagabeynayaa maalinta talaadada ah ee nagu soo foolle sahre ciidla nuur ayaa warbixin arintan ku saabsan iyo ololahanba noo haysa dabayaaqada sanad kasta waxaa dunida ka bilaabma ololaha wacyigelinta dhowrista xuquuqda haweenka iyo ka hortagga tacadiyada loo geysto faadmo faarax oo ah agaasimaha fulinta ee hay-ad lagu magacaabo hirdo oo ka diiwaan gashan dalka netherland islamarkaana ka shaqaysa wadamo dhowra ayaa sharaxaysa taariikhda ololahan lix iyo tobanka cisho socda iyo xilligii lasoo bilaabay tacadiga dumarka horta waa mid adduunka oo dhan ka jira ololahan lix iyo tobanka beri ah oo bilowda shan iyo labaatanka novembar ilaa iyo tobanka december ku eg oo maalinta human rights ama maalinta xaquuqda aadamiga ah wuxuu bilowday sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii global leadership institute ayaa bilaabay markaasna ay u bilaabeen macnaha teemada ay samaysteen waxay ahayd ka hortaga tacadiyada dumarka marka ilaa laga soo bilaabo sagaashan iyo koodii ilaa iyo hadda sanad walba waxaa jira mawduuc ay qaataan oo ku saabsan arrimahaas oo maalin walba laga hadlo aa jira ilaa lix kun oo organisationa ku jira oo ka dhisan boqol iyo sideetan iyo toddoba waddan marka waa ololo international ah oo adduunkao dhan ka jira faadimo faarax ayaan weydiiyey waxtarka ololahan iyo waxa uu dunida ka bedelo marka uu soo idlaado sanad kasta tacdiyada maadaama adduunka dhan ay ka dhacaan oo dumarka loo geysto cambayn cambaynyadan oo kale aad ayay muhiim u yihiin waxyaabaha ay ka bedelaan waxaa kamid ah horta number one waxa waaye wacyigelinta dumarka in wacyigelinta dumarka wax la bara inaan lagu xadbik lagu xadgudbi karin oo haddii lagu xadgudbana ay jiraan sharciyo loo isticmaalayo meelo ay reporting ka samayn karaan oo tacdigii ay ku sheegan karaan in la dabageli karo dadkii marka arrintan oo cambaynkan ama ololahan aad iyo aad uu muhiim ugu yahay adduunkao dhan uu muhiim ugu yahay waddan wadan ayuu muhiim ugu sii yahay soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa mid ka mida wadamada ugu halista badan ee ay ku nool yihiin dadka nugul sida haweenka iyo caruurta waxaana sanad kasta la diiwaan geliya xadgudubyo loo geystay haweenka iyo caruurta yaryar faadumo faarax ayaan weydiiyey waxtarka ololahan ee haweenka ku nool soomaaliya dowladda hadda ugu dambeysa hadda waxaan ognahay in macnaha sharciga xadgudubka dumarka waa la gudbiyey oo cabinetka way way ansaxisay hadda wuxuu yaalaa baarlamaanku yaalaa oo baarlamaanka in ayagana ansixiyaan waaye meesha waxaa ku jira waxa waaye sharciga waa jira laakiin fulintiisii sidii loo fulin lahaa ayaa muhiimada ay tahay oo macnaha markii wax dhacaan sidee loo fuliyaa oo sidee loo sharciga loogu qaadaa qofkii maadaama haddii ayna dowladdii xoog badan aysan lahayn waxaa dhici karta in qofkii xadgudubka sameeyey xataa haddii lasoo report gareeyo reportkii laftarkiisi aan hadda qofkii lasoo qaban karin oo meel kasta uu tago aan laga soo qaban karin soomaaliya reportada aan fiirinayay waxaa jirta caseska dhaca waxaa lagu leeyahay sixty five percentage waxay ka dhacaan i d p ga ama barakacyaasha ayaa lahaa barakacyaasha kale ay ka dhacdaa waxaa dhacda in waxa lasoo report gareeyo waa sagaal percentage wey dadka imaanaya oo leeyihiin waxbaa nagu dhacay taas macnaheedu waxa waaye qofkii wuxuusan haysan kalsooni ah haddii uu tago boolis ama meel kale reporting ka sameeya inaan wixii la dabagelayn marka waxa ugu muhiimsan waxay tahay horta in santaro la furo ama hadday jiraan la adkeeyo in santaradaas macnaha qofkii uu samayn karo dadkii ay samayn karaan reporting ay samayn karaan isla markaana la dabageli karo oo lagu dabageli karo wixii dhacay dadkii dembigala lasoo qabto dalka suudaan ayaa sanadkan markii ugu horreysay kusoo biiray ololahan wacyigelinta ee ka hortaga tacadiyada loo geysta haweenka watan wasiirka arrimaha bulshada ee dalka suudaan liina sheekh oo ka hadlaysa kaalintooda ololaha ee sanadkan oo ah kii ugu horreeyey ay ka qayb galaan وبملامح هذا التغيير ندفن حملة ال 16 يوم القومية لمكافحة العنف waxay tidhi dowladda suudaan waxay sanadkan dalka oo dhan ka iclaamisay lix iyo tobanka maalmood ee ololaha wacyigelinta si aanu uga difaacno xadgudubyada loo geysto haweenka hablaha yaryar iyo carruurta islamarkaana kor loogu qaado adeegyada bulshada sida caafimaadka dhaqaalaha iyo waxbarashada geesta kalena caaisha cabdilcasiis oo ka soo jeeda gobolka naylka buluuga ah ee dalka suudaan ayaa ka mid ahayd haweenka sanadkan ka qaybgelayay ololahan wacyigelinta bulshada waxaana sheegtay in maadaama oo gobolkeeda ay dagaalla ragaadiyeen ay fursaddan uga faa'iidaysanayso sidii loo daryeeli lahaa bulshada qaybaheeda jilicsan أنا بشارك في حملة 16 دراسة المرأة لأني قاعدة أشوف حالات
waxay tidhi waxaan ololahan uga qayb qaadanayaa waxaan u soo taagnaa faldembiyeedyo dhowr ah oo lagula kacay haweenka iyo hablaha yaryar maadaama oo ay ku nool yihiin meel dagaallo iyo colaado sokeeye ragaadiyeen muddo dheer waxay sheegtay in dumarka qaar kufsi loo geystay qaar la jir dilay kuwo kalena qudha laga jaray dalka indiya ayaa la sheegaa inuu ka mid yahay waddamada sanad kasta ugu badan ee xadgudubyada loo geysta haweenka hase ahaatee waxaa sanad walba heerka ugu sarreeya ee dhibaatooyinka loo geysta haweenka iyo carruurta yaryar dunida ka gala waddamada ay ka jiraan colaadaha sokeeye barakaca bulshaduna uu ku badan yahay iyo meelaha uu nidaamka dawligaahi jilicsan yahay ee aan dembiilayaasha si adag loola xisaabtami karin sahre ciidla nuur ayaa warbixintaasi isugu kaayso uduuday halkaad kala socotaana waa v o a washington
subax wanaagsan kheyrtana dhegaysanaysaay halkani waa v o a ra-iisul wasaaraha dalka suudaan cabdalla xamduun ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu ay yareynayso tirada ciidamada ka jooga dalka yemen warbixin ku saabsan arrimahaasi waxaa qaahiro ka soo diray wariyahayaga xuseen saxnuuni tirada askarta suudaha macnaa ee ku sugan dalka iyo macnaa waxay markii hore ay ahaayeen macnaa shan iyo toban kun hadda waxaa laga dhigay shan kun oo keliya ayuu xamduuga ra-iisul wasaaraha dalka suudaan u sheegay warfideenada kadib oo qosho lix maalmood qaadatay oo uu ku tegey dalkaasi maraykanka cabdalle xamduuga ayaa sidoo kale ku nuxnuxsaday in xalka dalka yamana uu yahay mid siyaasadeeda islamarkaasina suudaan ay diyaar u tahay inay ka caawiso dadka reer yamana sidii ay u gaari lahaayeen arrintaasi ayuu raaciyey hadalkiisa sannadii labada kun iyo shan iyo tobankii dowladda suudaan waxay u dirtay ciidamo dalkaasi yamana si ay uga barbar dagaalamaan ciidamada isbahayska sacuudi arabiya xilligaasoo suudaan uu ka talinayay jenaraal cumar albashiir kaasoo ay afgembiyeen milatariga dalkaasi bilooyin kadib mudaharaadyo baaxad weyn oo ka dhacay dalkaasi bishii oktoobar ee lasoo dhaafay xubin ka tirsan golaha qaranka suudaan jenaraal maxamed xamiidati ayaa ku dhawaaqay in ay isaga soo baxeen toban kun oo ka tirsan ciidamada suudaan ee taageerada degdega dalkaasi yemana haddaba cabdi yaasiin yool oo ah saxafi ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey muxuu ka dhigan yahay dhimista suudaan ay dhintay ciidamada ka jooga dalkaasi yemana ka bixista ama ciidamada ay suudaan ay hoos udhig tiradii ka joogtay dalka suudaan ay hoos udhigayso waxay ka dhigan tahay in dowladda suudaan ay bedeshay gebi ahaanba siyaasadeedii ku wajahnayd dalka yemen oo ay u aragto in dagaalka yemen aanu ahayn mid dhammaad leh muhiim ay tahay dadka reer yemen inay miiska wadahadalka ay wada fadhiistaan kuna dhammaysan arrintooda wadahadal balse aanay tani aanay colaad aanay u baahnayn takareen la odhan karo waxa weeye in suudaan ay sidoo kale rabto gebi ahaanba inay ka baxdo isbahaysiga dagaalka ka wada ee dalka yemen oo ay ku oo ay ku midaysan yihiin sacuudiga iyo imaaraadka waxaad moodaa in dowladaha khaliijka laf ahaantooda sida sacuudiga iyo dalka dalka imaaraadku iyaguna ay bedelayaan siyaasadoodii ku saabsanayd dalka yemen waxaa kaloo hoos u dhacay xiisadii u dhexaysay wadamada khaliijka sida imaaraadka sacuudiga baxrayn iyo dowladda qatar marka waxaad moodaa in gebi ahaanba dagaalka yemen aad moodo inay xulafada isbahaysiga uu sacuudiga hogaaminayo ay rabaan inay dagaalka sacuudiga dagaalka yemen ay soo afjaraan oo ay ka soo baxaan si tartiib tartiiba dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalka suudaan cabdalle xamduuga ayaa tilmaamay booqashadiisa dalkaasi maraykanka iyo wafdiga ku weheliyo in ay kala hadleen saraakiisha maraykanka in laga saaro dowladda suudaan liiska dowladaha maalgeliya argagixisada xukuumadda washington ayaa ku dartay khartuum liiska dowladaha taageera argagixisada tan iyo sannadii kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii iyadoo lagu soo oogay dacwado la xidhiidha la shaqaynta kooxaha xag jirka sida alqaacida oo aas-aasihii iyo hogaamihii hore ee ururkaasi usaama bin laadin uu ku noolaa dalka suudaan intii u dhexaysay sannadihii kun sagaal boqol laba iyo sagaashankii ilaa iyo kun sagaal boqol lix iyo sagaashankii dowladda maraykanka ayaa sidoo kale ku eedeysay suudaan inay ku lug lahayd qaraxyadii safaaradihii maraykanka ay ku lahayd magaalooyinka daarusalaam iyo nairobi ee bariga afrika dowladda maraykanka oo arrintaasi ka jawaabaysa ayaa qarxisay warshadii daawooyinka ee al-shifa oo ku tiilay waqooyiga caasimadda khartuum xukuumadda washington ayaa sidoo kale ku eedeysay dowladda suudaan inay ku lug lahayd qaraxii burburka badan geystay dekedda cadana ee dalka yemana sannadii labada kun kaasoo dhibaato ba-an gaarsiiyey dad u dhashay dalkaasi maraykanka qoysaska dhibanayaasha weerarkaasi ayaa magdhow ka dalbanaya maxkamado ku yaala gudaha dalkaasi maraykanka ra-iisul wasaaraha dalka suudaan cabdalle xamduuga oo ka hadlay arrintaasi ayaa sheegay in madaxda maraykanka ay ku heshiin waayeen tirada lacagta magdhowga ahi waxaan ka doodnay lacagta magdhowga ahi oo maraykanka ay dalbanayaan oo gaaraysa ilaa iyo koo iyo toban bilyan oo dollarka maraykanka ah annagana waxaan isku dayaynaa tiro intaasi ka yar in aan bixino arrimahan waxaa ku howlan wasaaradda arrimaha dibadda xeer ilaalyaha guud iyo hay-adda sirdoonka suudaan ayuu yidhi cabdalle xamduuga ra-iisul wasaaraha dalkaasi suudaan dowladda suudaan ayaa bilowday inay xiriir wanaagsan ay la yeelato dowladaha reer galbeedka oo maraykanka ugu horeeyo si ay isaga saarto liiska dowladaha taageera argagixisada tallaabadan ayaa timid kadib markii xukunka laga tuuray jenaraal cumar xasan albashiir oo dalkaasi xukumayay muddo soddon sano ah xuseen saxnuuni v o a qahira
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington guddi hoosaadka dhinaca sharciga ee kongareeska mareykanka ayaa qabanaya beri ama maanta oo isniin ah dacwad kale oo la doonayo in lagu soo ogo madaxweynaha mareykanka donald trump baaritaankan ayaa waxaa saldhig u ah eeda ku aadan in uu madaxweynuhu ku xadgudbay awooddiisa kadib markii uu culays ku saaray dowladda ukraine in ay ku dhawaaqdo baaritaan ku aadan ninka ay amaba musharaxa ay siyaasadda aadka ugu hirdamayaan joe biden oo hoggaanka u haya musharaxiinta madaxtinimada ee xisbiga dimuquraadiga wariyaha v o eda arash arabsaadi ayaa ku soo waramaya in xiisadda kala qaybsanaanta siyaasadda ee washington ay sii xoogaysan karto maalmaha soo socda falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi inoo soo koobaysa arrin ku bilaabatay baaritaan xaqiiqa raadina ayaa toddobaadkii hore cirkiis ku shareertay kadib markii afhayeenka kongareeska nancy belosi ay ku dhawaaqday in tallaabada xigta loo gudbayo waa arrin murugo leh waxaanse ku kalsoonahay oo aynu dhiiranaan ka helaynaa wacadkii aannu u marnay kuwii dalkan aasaasay waxaa iyadoo uu wadnaheennu jacayl maraykan ka buuxo aan maanta weydiisanayaa guddoomiyaheennu inuu u gudbo qorista qodobka dacwadda waxay tani noqonaysaa dhagaysigii ugu horreeya ee uu qabto guddi hoosaadka sharciga jerard nadler oo guddoomiye u ah guddi hoosaadka sharciga kana soo jeeda xisbiga dimuquraadiga ayaa waxa uu yiri waxa uu mid walba oo naga mida uu dhaar ku maray inuu difaacayo dastuurka xaqiiqda horteenna taallaahi waa ay cad tahay ma ahan inuu madaxweynuhu raadinayo oo keliya faa'iido uu ka helo faragelin shisheeye uu ku sameeyo doorashadeenna balse waxa uu si toosa oo aan geedna loogu gaban uu ugu casuumay dal shisheeye inay farageliyaan doorashadeenna trump ayaa weeraray sii wadista iyo u gudbidda wejigan kale ee dacwadda waxaanay mudanayaasha jamhuuriga ee la olaga ah ay ku tilmaamayaan mid siyaasada ay ka dambayso dark collins oo ka mida xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu yiri waxa uu guddoomiyaha guddigani ka hadlay aasaasayaashii waddankeenna iyo sharcigeenna iyo waxyaabihii ay yidhaahdeen taana waa sababta aynu uga fadhino dacwadku oogista madaxweynaha sidii ay aasaasayaasheennu ay uga walaac qabeen faragelinta shisheeyaha balse waxaa kale oo uusan soo xigan ayaa ah in aasaasayaasheennu ay sidoo kalena ay si weyn uga walaacsanaayeen dacwadku oogis siyaasadaysan waayo ma jeclid qofkan in loo sameeyo dacwad ma aha aqalka cad ayaa ku amray saraakiishooda sarsare ee la socday arrintan ku saabsan wicitaankii taleefon ee trump uu ku weydiistay madaxweynaha ukraine seleniski inuu asxaan siyaasadeed u sameeyo in ay dhagaha ka xirtaan u yeeritaankii koongareesku uu yeeray si ay u markhaati furaan mudanaha lagu magacaabo zow lafgren oo ka mid a xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa waxa ay tiri madaxweynuhu wuxuu si aan sax ahayn u hor istaagay markhaatiyaashaasi fakarka ah inay jirto mudnaan gaar ah waa mid uu qofi sidaasi ku samayn karo mana ahan wax la aqbali karo salkuma laha sharciga iyo dastuurkaba arrintaasi waa khatar jirta oo ku soo fool leh ammaanka qaranka waana ku tagrifal awoodeed jamhuuriyiintu waxay sheegeen in haddii lagu qasbo markhaati fur xubno heer golo wasiiro la awood ah oo ka mida aqalka cad intaasi ay noqonayso tusaale khatar ah mudanaha lagu magacaabo matt gates oo ka mida xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu yiri haddii qof walbaahi mar walba uu ka walwalo inuu markhaati u soo istaago haddii aad arrintan madaxweynaha u soo jeediso ama aad ku lug yeelato wada sheekaysi looga hadlayo waxyaabaha caqabadaha ah ee soo socda in laga dhex aqriyo koongareeska iyo waddanka oo dhan waxay ila tahay intaas ay dhaawacayso hal abuurka iyo fakarka furan ee sanduuqa aan ku jirin ee aynu doonayno in aynu ku aragno xafiiska sare ee fulinta guddi hoosaadka sharciga ee koongareeska ayaa saaka oo isniina qabanaya dhegaysi lagu eegayo markhaatiyaasha ka dhanka ah trump gudoomiye jere nadler ayaa sheegay inuu jiri doono cod loo qaadi doono qodobka lagu salaynayo dacwadda loo haysta madaxweynaha dhammaadka toddobaadkan warbixintii wariyaha v o e da aarash arabsaadi waxaa noo soo koobaysay falastiin axmed iimaan
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socdaan markana kusoo dhowaada ciyaarihii iyo waryaheena maxamuud mascade
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda daaka iyo caalamka qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a falanqayna ku saabsan kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo liverpool oo aad moodo sanadkan in kooxda kubadda cagta ee liverpool ay koobka ka faramaroojin doonto kooxda manchester city sidoo kale waxaad maqli doontaan kooxda kubadda cagta ee yuventus oo maalmahan guuldarrooyin la dhaalaadhacaysa taase haatee aan ku hormaro horyaalka waddanka ingiriiska iyo kulamadii ugu dambeeyey horyaalka waddanka ingiriiska habeenkii xalay ahaa iyo shalay toban kulamaaadu xiiso badan ayaa kooxuu iskaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta ee lester city ayaa guulaheeda ku sii xaragoonaysa waana kooxda keliya muujinaysa in ay faraqa haysato kooxda kubadda cagta ee liverpool waxa ay shalayto afar gool iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ee aston villa ciyaaryahan jemi fardi ayaa goolashaasi laba ka mida dhaliyey newcastle united laba gool iyo hal waxay ku martay kooxda southampton norway cityna waxaa gurigeeda ku dharbaxday kooxda sheffield united oo laba iyo hal iyana kaga badisay brighton of albion iyo kooxda kubadda cagta ee wolvesna waa isku baabi'een oo laba gool iyo laba gool ayay ku kala tageen dhinaca iyo waddanka talyaanigana kulan goor dambe oo habeenkii xalay ahaa dhacay kooxaha kubadda cagta ee e c milan iyo waxaa fooda isku daray kooxda kubadda cagta ee bolonia waxaa kooxda kubadda cagta ee bolonia lagaga badiyey laba gool iyo saddex oo kooxda ac milan ay ku guulhashay kooxda kubadda cagta ac milan oo maalmahan guuldarrooyin la daalaadhacaysay ayaad moodaa haatan inay guuldarrooyinkaasi ka soo kabanayso sidaan horeba idinku sheegay kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa iyadu maalmahan la ceelinaya horyaalka waddanka ingiriiska soddon sano ka bacdina waxay doonaysaa markii ugu horraysay inay horyaalkaasi ku guulaysato dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee manchester city guuldarrooyin xanuun badan ayaa soo food saaray oo horyaalkan oo ilaa iyo hadda kalabar aan la ciyaarin ayay afar kulan lumisay oo laga badiyey waxaa barnaamijka martiigu ah maxamed awowe oo ila falanqaynaya isla markaasina ciyaaraha ka faallooda maxamed ayaan jeclahay barnaamijka inaan ku soo dhoweeyey maxamed inagoo yuventus iyo horyaalka waddanka talyaaniga u tegi doona kooxdaadii kubadda cagta ee liverpool maamahan way guulaysanaysaa maxaa guulahan ugu wacan koobkase ma ku guulaysan kartaa sanadka
mascade walaasha waa kusalamaya boqolkiiba boqol astaamaha liverpool haddaan ka hadlo iyo inay ku guulaysan karto ka hadal ma leh in qof walba u dhigi karo sanadkan waa sanadkoodii waxyaabaha keenayana waxaa ka mid ah haddaad fiirisid labadii sano dartan sanadkan iyo sanadkii lasoo dhaafayba gurigooda home iyo awayba hal game ayay luusgareeyaan haddaa fiirisna gurigooda markii ugu dambeysay ay luusgareeyaan waxaa ugu dambeysay twenty seventeen abril ee gamekii christian palace ay ku luusgareysay marka waa oo laga badiyey oo laga badiyey ha
marka arrinta ah in ay kooxda kubadda cagta ee liverpool ay kulamada faraha badan guulaysanayso dad fara badan waxay leeyihiin liverpool marka la eego xidigaha haysato waa uun kow iyo tobanka garoonka ku jira oo haddii dhaawac ku yimaado waxaa suuragala inuu horyaalku ka simbiriraxdo arrintaa adigu ma u malaynaysaa inay caqabad ku noqon karto kooxda liverpool arrintaa inaysan waxba ka jirin waxaa caddeeyey labadii game hadeertan ugu dambeeyey gamena wuxuu bedelay coachka toddoba ciyaartoy gamekii kalena oo everton game uu darby ahaa waxaa ciyaarayay ciyaartoydii badanaaba benjig ahaa waxaa ku jira fikiri oo aanan game dhan dheelin sanadkoo dhan waana aragtay sida uu ku foomgareeyey origi waa aragtay waa ciyaartoyda benjiga fadhiya lalaana waa aragtay marka waxay kutusaysaa astaamahaas oo dhan in benjigoodana uu fiican yahay coachkana uu ka hadlay in ciyaartoydan benjiga fadhiya loo baahan yahay isticmaali doono arrimahaasi oo dhan horyaalku markuu soo gabagaboobo ayay kala caddaan doonaan dhegeystayaal waxaa barnaamijka marti igu ahaa maxamed awowe oo ila falanqaynayay horyaalada talyaaniga iyo ingiriiska inta aynu mar dambe dib u kulmi doono waa mascadooidina sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay mascaadoo nala socotiinayay ciyaaraha haatana dhinacii heesaha waxaanu idinku soo maqan heesta beerkay adaa ku weyn iyo fanaanada farxiya rasta
codka macaan ee farxiye rasta wuxuu gabagabo ahaa idaacaddeeni aroornimo waxaa idinla socodsiinayay sahre ciidla nuri anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waxaannu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
lsamahadle jacaylkaada beertayba ogiyaramiba kuwayn mudnaha bohol iyo kuwa